haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa toddobaadkan inoo soo jeedinaya ibraahim xasan daandurey iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
kusoo dhowaada dhegeystayaal mar kale barnaamijkani xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha oo ay galabta halkan kaga soo jeedinayaan anigoo ibraahim xasan daandurey iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan maxamed bal dhambaalka hore noo soo qabo daandurey dhambaalka ugu horreeya wuxuu naga soo gaaray hooyo zaynab cabdulaahi axmed zaynab saney hooyo sahra cabdulle axmed sahra saney hooyo xabsa xasan maxamed safiye xasan maxamed iyo caruurteeda ifoon xasan maxamed iyo caruurteeda nicimo xasan maxamed iyo caruurteeda shukri xasan maxamed iyo caruurteeda faadumo maxamed yarow iyo caruurteeda iqra maxamed yaac baa la yiri mise waa xasan iyo caruurteeda iyo aamine cusmaan cilmi abaay aamow asad xasan maxamed iyo caruurtiisa abukar xasan maxamed abubakar cali salaad maxamed cali buskud liibaan salaad maxamed xasan salaad maxamed xuseen salaad maxamed dhammaan reer xasan maxamed cabdi iyo reer maxamed yarow waxa ay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan arooska iyo aroosadda cabdirasaaq yuusuf maxamed iyo zaynab salaad maxamed zaynaa oo ku aqalgalay magaalada muqdisho labaatankii bishii nofembar sanadka labada kun iyo labaatanka waxayna leeyihiin guurkiina ha noqdo kii khayr qaba
waa tahay maxamed bashiir dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray maxamed shariif maxamed nuur iyo axmed xaashim khaliif ibraahim cadde samawada iyo sheekh ibraahim sheekh cabdinaasir iyo zakariya axmed faarax iyo yuusuf maxamuud cusmaan iyo cabdulaahi cabdinaasir sheekh diiriye cabdi garaad iyo xamde shariif maxamed nuur iyo rabiic shariif cumar iyo cabdirashiid shariif maxamuud cabdiqaadir shariif daahir iyo waxay yidhahdeen dhool cabdulaahi aw cali iyo ibraahim khaliif cabdulaahi aw cali iyo saxane shariif daahir iyo nasteexo shariif cabdulaahi iyo sharmaarke shariif cabdulaahi iyo cabdulaahi shariif cashir iyo cabdi shaafi shariif cumar waxa ay dhammaantu joogaan jabuuti ethoobiya iyo kenya waxayna jecel yihiin inay hambalyo kal iyo laaba gaarsiiyaan cabdinuur shariif cali xaashi iyo waxay yidhaahdeen raxmo shariif maxamed oo meherkoodu uu ka qabsoomay dhagax buur gobolka jarar waxaana ay ku aqalgaleen bay yidhaahdeenna magaalada jigjiga waxaana ay leeyihiin arooskan allah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo aamiin ayaan leenahay waxayna leeyihiin eebaheda kala siiyo owlaad kheyr qabta maxamed bal heesta ugu horreysa noo soo qabo heesta ugu horeysa daandurey waxa ay noqonaysaa maxamed salibaan tubeec allah u naxariistee boqorkii codka heestaas sida meel tagaadlo
keliya hayde togashadainda mutawtaraysay qalbiga saraye keliya hayde togashadainda mutawtaraysay qalbiga saraye waariyo laba midmid soo xal aheediyo laba dhagax boorkiisi sartarada bulaalo dugutoos u soo baxay oo u baxtaa kataage dumiya waariyo aheediyo dhagax boorkiisi dartarada bulaalo dugutood u soo baxay awbaka kataage qurux loogu taliyey ana waxaan ku taamaa balayna wadaagnaa عقدي عاشقا قربلوق تلي عنا وحن كساما تلينا وداقنا عقدي عاشقا
tahay heestaas sida meeltigaadlo hadda intaas kaga gudubno iyo maxamed saleemaan dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa waxuu dhambaalkani naga soo gaaray daandurey waa dhambaal aroos ah wuxuuna naga soo gaaray waxay yidhaahdeen marka hore waxaanu salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee idaacadda v o a marka xigta annagoo kale ah maxamed shariif maxamed nuur culimo owdiin iyo axmed haashim khaliif ibraahim cadde sama samawade baa la yidhi sheikh ibraahim sheikh cabdinaasir zakariya axmed faarax yuusuf maxamuud cismaan cabdulaahi cabdinaasir sheikh diiriya cabdi garaad xamde shariif maxamed nuur rabiic shariif cumar cabdirashiid shariif maxamuud cabdiqadar waa cabdiqadar shariif daahir dhowl cabdulaahi oo cali ibraahim khaliil cabdilaahi oo cali saxane shariif daahir naseexo shariif cabdilaahi sharmaarkee shariif cabdilaahi cabdilaahi shariif cashir iyo cabdi shaafi shariif cumar oo kala jooga wadamada jabuuti ethoobiya iyo kenya waxaan hambalyo kal iyo laab ah hawada u marinaynaa bay yidhaahdeen boqorka iyo boqorada caruuska iyo caruusadda mudane cabdinuur shariif cali xaashi iyo marwe raxmo shariif maxamed oo doonistooda iyo meherkooduba ay ka dhaceen magaalada dhagaxbuur ee gobolka jarar kuna aqalgalay caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee jigjiga waxaan ilaahay uga baryaynaa reerkii lagu nasto ee lagu nagaado oo wiil iyo gabarna laga helo aamiin waa tahay dhambalkana maxamedow waxa uu nooga yimid adeero yunis xasan maxamed iyo cabdisataar xasan maxamed iyo maxamuud cabdi maxamed iyo yunis cali iyo waxay yidhahdeen cali nuur cali maxamed iyo eeduraxiimo xasan maxamed iyo eedooyin ayima xasan maxamed iyo xaliimo xasan maxamed iyo shamso maxamed isaaq iyo tunis cali maxamed iyo habaryaro caddey madhuub iyo raxmo madhuub iyo abtiyaal aadan madhuub iyo muxudiin madhuub iyo xaawo maxamed iyo nasro yunis iyo xamdi xikam iyo liibaan xikam iyo maxamed yunis iyo waxay yidhahdeen cabdiwahaab sadhaar iyo umana sadhaar xasan waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay taaniyo dhalasho gaarsiiyaan hooyo rabiico madhuub maxamed iyo waxay yidhahdeen aabe xikaam xasan maxamed oo gabar ay ugu dhalatay berdaale waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey balkiisa xikaam xasan allaha ka dhiga tiisoo weynaata oo dalkeeda iyo dadkeeda iyo waalidkeedba wax tarta aamiin ayaan leenahay aamiin ayaanu leenahay ibraahim haye dhankaaga markana heesta labaad ean dhegeystayaashan u soo qabanayno waa haygu nicin hanti la'aan waxaa ku luqaynayaa yaasiin axmed digfer
nafta ku hibeeyo oygaa ku dhalatan midda raacayahay haygu nicin hanti la'aan haygu nicin hanti la'aan nafta ku hibeeyo oygaad ku dhalatan midda raacayahay haygu nicin hanti la'aan haygu nicin hanti la'aan murti lagu hantaa jira hadaweenuna iduwee dhaxalkala halxidhaalahabaqa murti lagu hantaa jira hadaweenuna iduwee dhaxalkala hadalkaaga madakuna وقربتي أن أورار تكوني بنا وينا بالكاغا ماذا شنا وقربتي أن أورار تكوني بنا وينا محبوب عاشق الله يا هريرة كلابو هلني gooba caashaqa lahayaa marka labou helani hageyaa sideenna miwada hirgeliyaan dadka ku hibeeyo hoygaad ku dhalataan cidda raacayaae haygu nicin hanti lahaan haygu nicin hanti lahaan dadka ku hibeeyo si haygu naceen hanti la'aan iyo allahu naxariista yaasiin axmed digfer intaasi aynu kaga gudubno ibraahimow mar kale dhinacii dhambaalada waa tahay dhambaalkana maxamed bashiir waxa uu nooga yimid hooyo aamino cusmaan buule iyo hooyo saado muuse cumar iyo hooyo luul geesay abikar iyo hooyo canab cabdi iyo carruurteeda iyo maxamed cabdiqaadir geesay iyo ustaad jibriil cabdiqaadir geesay iyo kiin cabdiqaadir geesay iyo zahre cabdiqaadir geesay cabdinaasir cabdiqaadir geesay boqor fahad cabdiqaadir geesay iyo waxay yidhaahdeen cabdifataax maxamed axmed iyo faysal cabdiqaadir geesay iyo marwe muno sheekh xasan sheekh iyo carruurteeda iyo naciimo cusmaan geesay khadiijo cusmaan geesay iyo sharmaake maxamed ismaaciil waxaana dhammaantood jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdiqaadir maxamed axmed iyo muno cabdiqaadir geesay oo wiil ugu dhashay muqdisho xaafadda xamar jadiid waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey racad cabdiqaadir ducaduna waa xaggina maxaad ugu ducaynaysaa wiilkaasi maxamed bashir racad cabdiqaadir waxaan leeyahay ee, soo barbaar oo noqo kii waalidkiisa dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca maxamed baldhabaalka hore noo soo qabo dhambaalkani wuxuu naga soo gaaray maxamed sheekh xasan ismaaciil yaasiin sheekh xasan ismaaciil caaqil cali suudaani cabdulaahi muuse caaqil mustafe aadan ismaaciil caaqil maxamed cabdi ninweyn caaqil sheikhidoon moxamed caaqil carab aleel aadan caaqil cabdi maxamed xasan hooyo aamine daahir geedi hooyo sahre maxamuud ciise axmed xasan cabdi kamadegi cabdixakiin cabdulaahi dalal cabdisalaam cali maxamuud hiba nuurshe daahir sahre nuurshe daahir fawsiye cabdi cabdulaahi nimco maxamed cabdulaahi nimco bashiir aamiin ifraax maxamed jaamac dhammaan dadkaasi oo isku duuban waxay tahniyad dhalasho farxad leh u dirayaan baa la yidhi sacaade arab aleel iyo saygeeda bucul cabdi moxamed oo siddeed iyo labaatankii bishii hore ee novembar labada kun iyo labaatanka wiil ugu dhashay dalka jabuuti wiilkaasina waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan bucul cabdi maxmed heesta kalena noo raaci ibraahinow waxaa nagu soo maqan cod ka baxsan ee fanaanka nasteex siciid nasteex germany heestana waa suubanaanta satirku agudeeqe suubanan aad lugte satirku agudeeqe galgacalkay kasababta sahawiyo darada saqa dhexe habeenkii sahawiyo darada saqa dhexe habeenkii udafee xawaaye sida sagaldahiyo saxan saxawd gubad naftaydii wasaqo dad waxay ka dhigataa subaxdaad la kulanto suuradaadaara suuradaadaara suuradaada aragteed sida sagaldahiyo saxan saxawd gubad naftaydii wasaqo sad waxay ka dhigataa subaxdaad la kulanto suuradaadaara suuradaadaara suuradaada aragtee sahal mahicashaqan wadahayga safee adna haygu sideen samirilaago anahayguside samirilaago anahayguside adna haygusiden suubanan tamuuqiyo sarajod awanaagiyo suubanan tamuuqiyo sarajod awanaagiyo awaisaq daygabadhoye suubanan ta aragiyo sarajod awanaagiyo suubanan ta aragiyo sarajod awanagi waisaq daygabadoye asida asagalaroriyo ubaxrobka sarakacad naftaydii usaqo sad waxay ka dhigataa subaxdaad la kulanto suuradaadaara suuradaada arag- suuradaada aragtee sida asagalarooyiyo ubaxroobka sara
alla kulan doono suuraddaada arag suuraddaada arag suuraddaada aragtee
dhegeystayaal codkaasi fanaanka naseex siciid naseex germany intaasi aynu kaga gudubno welina waxaad la soconaysaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahimow dhambaalka xiga waa tahay dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray maxamed ustaad cabdinaasir geese iyo xasan cali cumar iyo sadaam xuseen barre iyo yaasir xuseen barre iyo cabdulla xuseen barre iyo cukaash xuseen barre iyo saalax carays odowaa cabdiqaadir cali shire caasho xuseen barre kaltuumo xuseen barre ilhaan isaaq muumin hani xuseen barre sihaam xuseen barre cabdirasaaq xaaji xuseen sadaam cabdi idow cali muuse biyow iyo cabdirasaaq maxamed sheekh iyo dhammaanba asxaabta waxaanay jecel yihiin in ay halkan tahniyad ka gaarsiiyaan xaliimo xuseen barre iyo maxamed fidow oo gabadh ugu dhalatay degmada buuliburte ducadu waa xaggiina ay leeyihiin maxamed maxaa ugu ducaynaysaa gabadhaasi gabadhaasina waxaan leenahay noqotii soo barbaarta oo dadkeeda dalkeeda iyo waalidkeedba anfacda aamiin daanduri haddii aan kusii soconno dhinacii dhambaaladana soo gaaray waa tahniyad dhalasho maanta waxaad umalaysaa in dhinaca dhalashooyinka ayaad noogu badan yihiin waxaana diraya dadka kale ah khatra cali maxamed siciid cali maxamed yaasiin jaamac maxamed cabdiraxmaan shiine nimcaan jaamac maxamed suuri maxamed diiriye cabdi maxamed diiriye sabaad maxamed diiriye khadar maxamed jaamac saade maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho ah gaarsiinayaan aadan cali baandaa iyo hibaaq jaamac oo wiil ugu dhashay degmada ballidhiig ee gobolka togdheer waxaana wiilkaasi loo bixiyey maxamed waxaanu leenahay bay yidhaahdeen noqo midkii kaalin qaad ah aamin ayaan aniguna leenahay heesta kalena noo raaci heesta waxaa idinku soo maqan heesta halkudhigeedu yahay joog iyo fadhiba nacay waxaana ku luqeeya fanaanka cabdalla sagsaag
jibadkae yotahana markaasaanu jaari adejebee goortaas jeganta fuushu jibadkay iyo taahana markaasaanu jaari dawma jaalaadeen haddanabaad u jifee jogiyow fadhibanacay jogiyo fadhibanacay halkan maanta joogi sidaa sidaa uma jalaabeen haddanabaad u jifeen jogiyow fadhibanacay jogiyo fadhibanacay halkan maanta joogi siniqdaha wuuto jirkuu biyaha dhigay way xareedu shabadkiyo yalacaleedaysiixida sida siniqdaha wuuto jirkuu biyaha dhigay way xareedu jabadkiyo galacleedaysiixida sidaanis bay dilay la jalbeeb dankeede jogiyu fadhibanacay jogiyu fadhibanacay halkan maanta joogi sidaa jeedaaris bay dilay la jalbeeb dankeede jogiyo fadhibanacay jogiyo fadhibanacay halkan maanta joogi
intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada heesaha oo idiin soo jeedinayeen anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
jallecadii oo muuqa jahaaga deeqi jacayl maaha dheerdhe hadad jimicsi moodi jallecadii oo muuqa jahaaga deeqi sida shuhuuradi nuurkee halacsiga ay jitee jogiyo fadhibanacay jogiyo fadhibanacay halkan maanta joogi جهورد نور كذا على جوجيو فدي بناي جوجيو فدي بناي الكن ما انت جوجي adayjabee goortaad sheegaanta fuushu jibaadkaeyo tahanaa aad bay u mahadsan yihiin ibraahim xasan daandurey iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan oo barnaamijka hambalyada iyo heesaha nala socodsiinayey